hol wadaag waay hol wadaag
holwadaag waay miya jawaab kale Ah.
calee salaami
salaamey wero guddiga ya
Ya?
ana maybala jare guddiga eh, ya ha haddii a e b iyo shal eran anina guddiga ya yala jara waayahay eedaa mahadsantaa su-aalo antuunan guda galna labada xaafadooda hubiyaan inta khadka jaraan in kale halow halwadaag
hallo radio warsan codkiin koran qaada halow halwadaag
hallo halow halwadaag
hallo radio warsan halow salaamey
hallo radio warsan
waayahay raadiyaha noola dareera ee waliba sheegaane xaafado antii xaafad kasta una un weeraana hal mar shaleediye lamada xaafadood xaafadii su-aalo leh wali xaq ninka lata antii hal mar shaleediya an weerna mar lamaad fursad ama jarta mar saddexaad fursad anama jarta tusaalahan haddii xaafaddu halwadaag oo su-aalo iskule una halmar erna halow halwadaag na dheegu waayta sakaniyar kubacda su-aalo wareejiyaana oo salaamaya siyaana haddii xaafadda salaamaysa silmadayaana un an weerna jawaab deg deg anoo sii waayta xaafadda kale iyo an wareejiyaan su-aalo ku faa'iidaysiga iyoona saas oo kale haddii xaafad kumid ee lamada xaafadood su-aalo kaswaayta si deg deg e waliba aan ku weeraane xaafadda kale ee ka horjeeda isla xaafadda kale un aan weerni si deg deg ee jawaabta weeritaanka aan kubiyan lafade hooba kubi waayan yoona kusurun yaana haddii lamada xaafadood ee una ku dareegna wal mayl araay shanqare ee ama wal hadale ee lamada xaafadood dhinisho ku dheegna ee lamadaba min dhibcooyin isku mid ah iyo ku jara doogna sababtoo ee telefoonka isin kuwada xiriirtaan waa hal telefoon kol conference kuwada jartaan isin isdareemo kortaan ee, xaafadda dhimiisha hadalka kukooyahay iyo buuqa kukooyow marka una taas dartee wala insuu biyaari marka haddii markuwa digniin biina mar lamaad digniin biina mar saddexaad dhibcooyin isku mid ah iyo kuwada jaraana lamada xaafadood barnaamijku waa fiinalo wala rajeynaya heerka iyo darajada aqooneed iyo meeluhu ka deerin lamada xaafadood inta ixtiraamo doonaan ee shuruucda iyo nidaamka barnaamijka muddaha dhabar adeegana inta saas oo kalena in la hogaansamaan Ee, wali fursado siiyay lamada xaafadood inti dareensho iyo telefoon nambarada la kula xiriiro iyo ku warma koran haddii iyo diyaar ayin halow halwadaag
hallo radio warsan ha dhowaada hal daqiiqa iyo fursad ha haystaan dareenkin iyo telefoon nambarada la isin kula xiriiro
bismillah alxamdulilah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa sayidina wanabiyina mawlana maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd noo warkanka ka dheerayna waliba fanaanteanka guddiina lambareedi oo eh, kaani kadhigi fadan lambarka koowad aan hawyaro waliba furaha shan iyo sii sade qontay koow sagaal iyo sade haddii aan markale kanag furaha shan iyo sii sade qontay koow sagaal iyo sideed lambarka kale oona sheeg waliba siyeed toddoba shan lixdii siyeed lixdii siyeed lambarka kale oona sheeg waliba shan labaatiyo lamo konton tomiyo sagaal
halow salaamey hallo radio warsan ha dhowaada dareenkin
bismillah alxamdulilahi wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaai walmursaliin amaa bacd marka hore mayba mahadskula ilaahay marka lamaad dhammaan guddiga qaban gaabay tartanka oo samfiidanamning marayn insha allah guula rajaan madalana walaalabaa naxda wala nambaro taageeraalkana nadhiri karan waliba waa insha allah shan lixdii siyeed soddon tomiyo sagaal oo hormuudiyo mar lamaad kanaga maybo qoraadi shan lixdii siyeed soddon tomiyo sagaal maybooda nambarka lamaad kale somsel everly lama afar tomiyo shan tomiyo li tomiyo todobo wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu waayahay eedan mahadsanyiin lamada xaafadood howlwadaag iyo salaamay oo tartan fiinale uu ka dheelahayaan weliba lamada abwaan ku cusday warqado hortiyo taalla intiyo nin shal sheegan wala ka qoran si uuna ogaano su-aalo koowaad xaafad uuna ka bilaabaan halo jaakole yes ani hay yes xaafadan howl wadaag
waayahay calihe no no waayahay eh, maadaama abwaanjaa kale oo la safandhiniga xaafadda holwadaag isu qobsadii warqada ka qoran haa ama yees taas macnisha waliba taanti holwadaag su-aalo koowaad uun oo ka daafuri doona barnaamijkee bilaabaana lamada xaafadood diyaar garoobeen su-aale an ka horeyto holwadaag haloo holwadaag هلو راديو ورقم
su-aalo koowaad ee tartanka uu kan diyaar garoobaa tumi afar su-aalo xaafad kas waliba xaq in lataa toddoba su-aal sida caadiga hayta una barnaamijka ka daadihi jarni howlwadaag su-aalo koowaad uu ka isanaysan kufuro waliba nagatay su-aal chemistry ee walibaan dhiyaase sidatan sheeg magaaga aashatada suubiyaasa markii kaloorin laka qasa biya howlwadaag su-aalo chemistry sheeg magaaga aashatada suubiyaasa markii kaloorin laka qasa biya mar saddexaad sheeg magaaga aashatada sameeyaasa markii kaloorin laka qasa biyo jawaabtaasaan ku rajaan
bartan haajare buuga tartanka darka ku gal beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedlagaala
halow halwadaag هلو راديو ورقم jawaabta
بسم الله ان هنا تستمعات عاصمة الوراك شهر الزيارة في بسجين من بنغلادة ان شاء الله هايبو كلوروس اسيد kanag
هايبو كلوروس اسيد saxiyo qalad guddiga
waayahay ee, tartankii yaa bilaabday walina uu ku tartamahayaana xaafado holwadaag b iyo tartamayaasha xaafadda salaamey ee su-aalo uu ka waliba laka bilaabay tartamayaalka xaafadda holwadaag b walina la weydiiyey su-aal chemistry ah su-aalaas jawaabtii oo ku biyeen xaafadda holwadaag b too sax ee wuu lama dhibcood yasaas ka qaadadeen xaafadda holwadaag b
Ha! howl wadaag hurdada waa ii kiciseen ya a laba dhibcood waweyn ah waa waweyn yihiin la- waxaa la rabaa marka nanqayda faley liindhiib oo hanuun hoog leh haye horta dhibc daway baa siika dhiibay caley raashid isla hanuun erig bihaaye dikkasi dhibcdo kale way baa siika dhiibay mastar gadudow ahey tartan wanaagsan
su-aalaha dareerta waliba iskulaha xaafadda salaamey halow salaamey هلو راديو ورقم su-aali lamaad ee tartanka uu ka waana nagadaasa su-aali lamaad oo kemistriya dhigaan furo wali bandhiyaase sidatan bar cumriga aisotobya ee lama saacdood haddaba sheeg tirada hahirti jajab han lisaac ku dib mar kale siinkanagay su-aalo jawaabtiya lasinkusugow waliba bar cumriga aisotobya ee lama saacdood haddaba sheeg tirada hahirti jijabxaan lisaaca kubacdi mar kale bar cumriga aisotobya ee lama saacadood haddaba sheeg tirada hahirti jijabxaan lisaaca kubacdi
bartan haajare buuga tartanka darkal barki bajeelagaalaku beeg malfadaayo hoo wal barki bajeelagaalaku hallow salaami
هلو راديو ورقم jawaabta
بسم الله هنا تستمعات سلامي قوم سنجاتي اسكدين ان شاء الله ما يبنى غلاسة هلو سكتميلي
kanag
هو بانا مرلمات كنا ما يبنى غلاسة هلو سكتميلي
mar saddexaad kanagba
oo baana marsidaa adkanaga may bananaase halloo dikitimili sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo kemistri ah waana la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii uu ku biyan su-aalahaas too sax haynu halow halwadaag
الو راديو ورسم jawaabta bilaah oo bis- een su-aalaas jawaabtoon isdayn may banagadaasha insha allah hadla hoos dhigii afar kanag hadla hoos dhigii afar guddiga
su-aalii kemistriga hayti ee salaamey ee iyo iskulahaayan waana gorda waayan jawaabtiya waliba lan wareejiyey hulwadaag b hulwadaag b jawaabtiya oo ku biyeen su-aalahaas too sax aan haynu halow weerow
halo hoosan tartankame bilaawday lama dhib oo jawaab way qaladi waldhidhiyaa aan siina rooge la tartankame bilaawday horta jawaabta tew sideediran isbitaalka la sheegay oo oo jamaana walaa abwaanka iyo daarada ma abwaanka iyo daarada aan jiridu isbitaalka dad la sheegay iyo wala dhigay yalla eri leeli leeha yalla eri yalla leey aan he sidii liilii intii erti isku saarayo sida oo weriyaalka birjamarna intii erti isku saarna weriyaalka madista imaalaan qaabsan isticmaalaan saasa ee waa sida hadalka u dhigay hooda dheegda intii erti isku saarna amala likwada ogda madu anan dadka erama isku saarayanin jawaabtu may waa liidho hoostaki walba ha haye jaakole
emotion cali guddiga
سؤالي كسويتان لما ينسف سؤالي كسويتان لما ينسف ويبا صورة سينكو سافياسي قد بقى سؤاله ورسن قد بقى سؤاله ورسن
waayahay su-aalii kemistriga hayti ee salaamey ee iyo iskulahaayan waana gordo waayan waliba lan wareejiyey holwadaag b holwadaag bina saasoo kale iyoona maku faa'iidaysana su-aalahaas oon dhiyaasi baro cimriga aisotobia ee lama saacadood haddaba sheeg tirada hahiraasi jajab ahaan lisaac ku bacda jawaabto mar haddii lamada xaafadood iyo gordo waayan mayba nagadaase halla hoos dhiki siyeed ama siyeed meelood hal meel mar lamaad iyo ka nagee halla hoos dhiki siyeed ama siyeed meel hal meel jawaabto sidaasee nagadaase
waay halow halwadaag
الو راديو ورسم
su-aali koowaad oo fiisigas ah diyaar garooba weliba andhiyaase sida tan satellayte yeefada intii usa kuwareega joog boqol kilomitir ku saray dhulka haddaba hasaar xawaaraga satellayte-ka aan qaaday cufka dhulka shan dhabiisan sagaaliyo siyeed laka dhowi tobanka kor jibaaran labaatiyo afar kiilo garaam gacanka dhulkana li dhabiisan soddon iyo todoba laka dhowi tobanka kor jibaaran li mitir marlamaad siinka nogoy satellayte iyo fada inti usa ka wareega joog boqol kilomitir ku saray dhulka haddaba hasaar xawaaraga satellayte-ka aan qaaday cufka dhulka shan dhabiisan sagaaliyo siyeed laka dhowi tobanka kor jibaaran labaatiyo afar kiilo garaam gacanka dhulkana li dhabiisan soddon iyo todoba laka dhowi tobanka kor jibaaran li mitir mar saddexaad hobasiinkanaga xaafadda holwadaag su-aala fiisigisu satellayte iyo fada intuusa ka wareega joog boqol kilomitir ku saray dhulka haddaba hasaar xawaaraga satellayte-ka aan qaaday cufka dhulka shan dhabiisan sagaaliyo iyo siyeed laka dhowi tobanka kor jibaara labaatiyo afar kiilo garaam gacanka dhulkana li dhabiisan soddon iyo todoba laka dhowi tobanka kor jibaaran limitir
bartangaa jire booga tartanka darkaa ku gal bartangaa wal barki bajeelgaalko beeg mal fadaayo ho wal barki bajeelgaalko
halow halwadaag
الو راديو ورسم jawaabta
bilah een waa tartamayaasha xaafadda alwadaag een su-aalaas jawaabtiyo bisidayn may banagadaashe labaatan mitir
kanag jawaabta marlamaas oo nakanaga maynagadaase labaatan mitir per second sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalihii hiti fysikis waxaana la weydiiyey tartamayaalka xaafadda horwadaag b jawaabtii oo ku bixin su-aalaas oo sax aan hayno hallow salaami
allo raadi warsan jawaabta
bismillah wanaag tartamayaal salaame oobsala jaabtiiska deeni insha allah maybanagadaase sagaal dhibi side siyeed nakadhawi tumun kajibaaran side
kanag jawaabta
bismillah oobsalamaybanagadaase sagaal dhibi side siyeed nakadhawi tumun kajibaaran side
qalad guddiga
waayahay su-aalihii iyo iskula hayeen horwadaag b gorod waayeen waliba lagu dhejiyey xaafadda salaamey ee jawaabtii oo ku bixin su-aalaas oo sax aan hayno mar haddii ka suhayan guddiga
سؤالي كسويتان زمالي سف سؤالي كسويتان زمالي سف ويبا صور السين كشاف ياسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن
waayahay su-aalii fysikiska hayti ee la weydiiyey holwadaag b gordwaayang salaamey eena ma ku faa'iidaysana su-aalaas jawaabtee may banagdaase todoba dhibiisan siyeetun shan laka dhowi tumun korjibaaran sida bermeter waa meter bersekan mar lamaad yakanage jawaabtee may banagdaase todoba dhibiisan siyeetun shan laka dhowi tumun ka korjibaaran sida meter bersekan
hallow salaami allo raadi warsan su-aali lamaad oo fiisigis ee dhega anfura dhiniga kale nagadaasa su-aali afraad walibaan dhiyaasa sidatan satellayte iyo fada antiusa ka wareega joog boqol kilomitir ku saray dhulka haddaba hasaar karaarka satellayte-ka aan qaaday cufka dhulka shan dhabiisan su-aali siyeedla ka dhowi toban ka kor jibaan labaati afar kilogaram gacanka dhulkana li dhabiisan soddon iyo todoba laka dhowi tobanka kor jibaaran limeter mar lamaad siinkanogoy satellayte yafada intii usoo ka wareega joog boqol kilomitir ku saray dhulka haddaba hasaar karaarka satellayte-ka anqaaday cufka dhulka shan dhabiisan saali siyeed laka dhowi tobanka kor jibaaran labaati afar kilogaram gacanka dhulkana li dhabiisan soddon iyo todoba laka dhowi tobanka kor jibaaran limeter mar saddexaasiinka nagoy satellayte iyo fada intiisa ka wareega joog boqol kilomitir ku saray dhulka haddaba hasaar karaarka satellayte-ka aan qaaday cufka dhulka shan dhabiisan saali isiyeed laka dhow iyo tobanka kor jibaaran labaati afar kilogaram gacanka dhulkana li dhabiisan soddon iyo todoba laka dhowi tobanka kor jibaaran li meter
سؤالي كسويتان زمالي سف سؤالي كسويتان
bartaya jire booga tarkanka darka kugal beegmal fadaayo hoo wal barki bajeecadaal
hallow salaami
allo raadi warsan jawaabta
bismillah wanaag tartamayaal salaame oobsalajaabtiiska deeni insha allah maybadadaase bi dhibi todoba shan nakadhawi tumun kajibaaran sida mitir barsaki Kana- kanag jawaabta
koobana marlamadkanaga maybadadaase bi dhibi todobaati shan nakadhawi tumun kajibaaran sida mitir barsakan square
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aali lamaad oo fiisikisa weliba la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee salaamey ee jawaabtii ugu bixin su-aalaas oo sax aan hayno hallow hal wadaag hallo radio warsan jawaabta
bismillah su-aalaas jawaabtii hoobaska deyimayba nagadaasha insha allah sagaal dhibiisan konton iyo sede mitir per second square kanak
sagaal dhibisin konton iyo seddeed mitir per second square sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aal liili weydii tartamayaalka xaafadda salaamey ee gordawaayan waa su-aal fiisikiisa ay ahayd weliba lan wareejiyey tartamayaalka xaafadda howlwadaag b su-aalaas oo ahayd satellite iyo fade in ku wareega joog ee boqol kilomitir ah waa boqol kilomitir ku saraysa dhulka hadda haddaba hasaar xawaaraha satellite-ka qaaday codka dhulka shan dhibiisan sagaalin isiyeed lakadhowi tumanka kor jibaaran labaati afar kilogaram gacanka dhowkana li dhibic soddon iyo todoba lakadhowi tumanka kor jibaaran li mitir jawaabto mar haddii iyo gordo waayan xaafadda ee salaamey ah oo isku lahayti holwadaag b jawaabtaasi sax ah yaa unku jawaabti hal dhibcood hal dhibcood oo faa'iide
والولاك العود أو فائدة لي وياه هاي بصولة كعيا بصولة هذا العود وهاي يقول لي بي أنت اللي لي استيشك وين هرتيش يا أنا مرود ستيشن كساعات ما استيشك هو الولاك ما يسوي
husni guddigina tirshi marmarsada xaafado amalma annagadus maana xaafado meeraan una oo ee tartamyaalka xaafada hebele mayba ha ku shuurayne allahuma wafiqna jawaab maduun ha roorni hadadeel ni jawaabti yaraanoga guddigin marmar usun mayba eray su-aali la warsadii xaafada horwadaag oo hayti sheeg tumici lama anba oo lafku fiigi magaadhka isna oo waana landhegna dhaabsi a dhanshal aamo kora su-aalaasi maybaa la hordhikay xaafid hebeley xaafid hebeley su-aalisax amunku jawaabna maybaa oo faa'iideysi haan ee laan hordhikay xaafid hebeley xaafid hebeley yana su-aali oo hayti sheeg ambaga marki magaarka laku fiigis oo landhegna meegano haatoo dhanshal aamo kora su-aali hayti iyona faa'iida haan lan horjeeyey su-aali jawaabtiyo ku biyan xaafid hebeley hadho waayo fadan laakiin ilaa hada jawaab mahaynun laakiin su-aaliyo sheegan mayba waa mahabahadoona sahabahadoon dadki tartamay mahabahadoon iyo manka aliku gaadi meha sheega doon sax uga hera marmar su-aali mayba waa too too sax an hayn mush madon tun wedna gooyo eleyba wedila alla geeka dhangmay oo su-aali ahaa hereer marti xaafada hebeley oo faa-iidahan horyaali xaafad hebeley jawaabtiyo ku biyan ma etoo sax eh haddii sax atan jawaabtiyo ku biyan mayba too sax eh saas dartee mayba helan lama dhibcood dooha miinad walgaabamo balkeere una geerognama jeceelow geema ee dooha miigna walgaabamo
awaan ultimaniba iyo kooti sheekada haya ma adiba xaafadooyba in ay tawideen waay hay su-aalaha dareert waliba iskula xaafada holwadaag halow holwadaag
hallo raadiyo warsan su-aali koowaad oo juqraafi ee sheeg dhulgariirkii ankawiinay casri gundhi cabirshey wala usahay rigtarhan dalka usakudhi meelu usakudhi magaalada usa saamay marlamaad sinkanogay juqraafi u sheeg dhulgariirkii ankawiinay casri gundhi cabirshey maybahay rigtarhan dalka usakudhi meelu isa kudhi magaalada isu saamay mar saddexaad sheeg dhulgariirkii inkawiinay casri gundhi cabirshey may haayay rigtarhan dhulka waa dalka isu kudhi meelu isu kudhi iyo magaalada isu saamay
برتنا جري بوق تركنك بركا بين من فضايو فوق والبركي بجي ذلك
halow halwadaag
hallo raadiyo warsan jawaabta
bismillah su-aalanka jawaabtii oo basijeed meeda nagadaasa insha allahu tacaala sanka may haayay wadanka jiliyu magaalada mayleray wadanka jiliyu magaalada faladamiya iyo dhere filadelfiya ayaa leedahay magaalada dalkana jiliyo Waxaan iska dad- cabirshayna sagaal dhibic shan higtar
walwadaag su-aalo aan iskada dartan si sax ah jawaabta fasiix ee codkiinu koran qaada kanaga
bismillaah su-aala jawaabtiye ugu marlamaadka nagna may banagdaashe wadanka jiliyu cabirkashay maybwa sagaal dhibic shan higtar magaalada may nagadaashe filadelfiya
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalay juqraafiga ahaytii ee la weydiiyey tartamyaalka ah xaafadda howlwadaag b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax nhaynu halow salaame
Hello, Radio Warsa.
jawaabta
Bismillah. Su'aal jawaabtay dadweyne may bananaase wadanka may waa jili Mhm.
magaalada waliba waa rigal scale magnitudeena may bahay sagaal dhibic shan may bana dhimisada geysaday sagaal shan kun iyo todoba boqol
jawaabta kanag
may boorta wadanka jili Mhm.
magaaladana may baa rigal scale Mhm.
cabirseena may bahay sagaal dhibic shan Mhm.
dhimashada sawena may waa shan kun iyo todoba boqol sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii howlwadaag b gordo waayan waliba lagu wareejiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee salaamey ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas too sax nhaynu mar haddii ka suwaayeen labada xaafadood weer waxaa iska diyaasan
dhul gariirka horta dhul gariir hordhi dadkoo ilaahay bahan qore waaba ka dhamadaana dadkoonahaano kusan rooro waa kan oo koy dhul gariirkun eber iyo miisaan iyo galbigiisheenow kew low anna eh, meelo aan rooga fadan haddama bro ilaahay eh, eh, macnaha maska saadanaaha meelo dhul gariirka ilaahay ma ijeeho aan la adla aan rooga fadan saasa horta walaa dhiibma ma- aan oo mi- magaalo kale roogo laha in sheego fada miila ku roorti walaa ku dheesi isa haayan yalaha yara fada maahay koo wal abir mahal mar mahay gala fada jawaabta taaso saarti
si weerow sheegay
هي أذيب دومر لبلانك يا لو باب للاب أنك جرنا يوم نور سعيد Mhm.
بركي ما ولا إن للأو حالة دي إيه قريل قريل هكذي فوركاني هكذي بورا فوقتي جميلة خلورها اللي لو كسر تري من اللي مدي ونكون عبرن قال ده أنا نفتانه اللي جاني
su-aalaas jawaabtiya guddiga
كسويتان لما لي سف سؤالي كسويتان لما لي سف ويبا صور السين كشاف ياسي قد بقى سؤاله ورسن قد بقى سؤاله ورسن
bismillaah su-aala juqraafiga haytii ee la weydiiyey tartamyaalka howlwadaag gordowaayan saas oo kale salaamey b waa salaamey een ma ku faa'iidaysan su-aalaas may haytay sheeg dhulgariirkii aan ku wiilaya casrigan dhii cabirka wali usahaay higtar ahaan dalku isa ku dhii meelu isa ku dhii iyo magaalada isa saameeyba mar haddii lamada xaafadood iyo gordo waayeen jawaabtime banagdaase cabirka waliba usahaayay sagaal dhibic shan higtar dalkana waliba lareeyay jili meelu isa ku dhiina mayba waa badweynta basifig magaalada isa saameyna mayba lareeya faldefiya mar lamaad yakanage jawaabtime banagdaase cabirka mayba waa sagaal dhibic shan higtar dalka waliba waa jili meelo isu ku dhiina badweynta basifig magaalada isa saameyna may balareeya faldafiya jawaabtuna mayba hadhowaytay xaafadda holwadaag b waana mayba ku tabeena meela isa ku dhii waliba waa badweynta basifig meelo isu ku dhiiya ku taben laakiin sadiida kale sheegeen saasya markaas unku qalabni noobagee la kufiino oo banoonag dhigay hajiiday su-aala inta intuu kuwaas hajiiday noobaga aska hor
halow salaame Hello, Radio Warsa.
su-aali lamaad oo juqraafi ah waliba andhiyaase sidatan sheeg dhulgariirkii inka dhimasha badnaay ee casrigun cabirshay dhulka usag waa dalka usa kordhi magaalada usa burburi iyo tirada dhimashada mar lamaad siinkanogo salaamay dhiga fura sheeg dhulgariirkii inka- inka dhimasha badnaay ee casrigun kow cabirshay lama dalku isu kudhi sadi magaalada isu burburi afar iyo tirada dhimashada mar saddexaad sheeg dhulgariirkii inka dhimasha badanaay casrigu cabirshay dalku isu kudhi magaalada isu burburi iyo tirada dhimashada
برتنا جري بوق ترتنك برت برتي بجيل دالكو بين من فضايو هو البرتي بجيل دالكو
hallow salaamey
هلو غالي وردة jawaabta
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وسلم. أما بعد وما تسميت كلامي وابت على الجواتي السجين إن شاء الله أيضا أنا ناسي أيضا كلية جاينا أبر شيء أنا أيضا عايز كلية تبي تبي ما يبقى كده نتاي تبي تبيكم
jawaabta kanag
أبونا كنا ما يبقى أنا ناسي جاينا كلية may banahay cabdirshay siyeedadiisida may bana ka dhamatay siyeediisa jukun siyeed boqol iyo soddon kun
sax iyo qalad magaalada nishan kanag meerti
magaalada nishan
magaalada
shan
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii juqraafiga haytii ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtay oo ku bixin su-aalaastoo sax aan hayno
hallow halwadaag هلو راديو ورسم jawaabta kila en suaalaha jawaabtayda bisi jeni mada nagalaase ma- dalka maybua china en magaalada sanshan edhere cabirka usumadashay maybua siyed dhibic shan en dhimashada may diirasay khasaarada dhimashada lama boqol iyo afartan kun boqol jawaabta kanag
mar lamaa soona kanaga dalka china magaalada sanshan cabirka siyed dhibic shan dhimashadana maybua lama boqol iyo afartan kun sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii iyo haran marti xaafadda salaamey ee weliba lan wareejiyey tartamyaalka xaafadda holwadaag b holwadaag b jawaabtii oo ku bixin su-aalaastoo sax aan hayno
mar haddii ka sugnayn labada xaafadood guddiga
su-aalii juqraafiga haytii ee la weydiiyey xaafadda salaamey ee gordawaayan saas oo kale xaafadda holwadaag biina ma ku faa'iidaysana su-aale may bahaytay su-aal juqraafiya waanan dhihaasi sheeg dhulgariirkii anka dhimashada badnaay ee casrigan cabirjey waa cabirshey dalku isu kudhii magaalada isu burburi tirada dhimashada ee isu sababi cabirka may bahayay siyeed dhibic sida dalka mayba waa shaynaha ama china magaalada may magaalada isu burburi may baladay taashaan tirada dhimashada mayba waa lama boqol iyo afartan kun mar lamaad iyo ka nage cabirka mayba waa siyeed dhibic sida dalka shiinaha u magaalada isu burburi taashaan iyo lere tirada dhimashadana mayba waa lama boqol afartan kun yaa jeesidii oo dhimasho ah jawaabtana mayba ha dhawaaytay xaafadda holwadaag b oo weliba markaas iyo qaladan cabirka ayoo ka sheegeen siyeed dhibic shan waanan hayna siyeed dhibic sida iyo eta saasna ku qaladni salaamey ee iyo saas oo kaliyana ha dhawayti oo markaas magaalada qaladan balse sheegan cabirka magaalada waa cabirka dalka iyo weliba tirada balse Tira.
mayba markaas qaladeena magaalada isa burburi yoona saas oo kale yaa ugu Dadaale.
qaladni
waayahay eh, eedaa umahadsanta cabdulaahi jawaabtahaas cabdulaahi ka dhawaaqii su-aalaha dareed waliba isku laha xaafadda holwadaag hallow holwadaag هلو راديو ورسم su-aale koowaad oo biolojiya dheegaan furolibaan dhiyaasee sidatan guwaaning maybwa maadada laku suubiyo dawada maleeriyada maybana laha ku saaray jiridka geed hataba sheeg geedkaas magaashay su-aale biolojiyo guwaaning maybwa maadada laku suubiyo dawada maleeriyada ama malaariyada maybana laha ku saaray jiridka geed hataba sheeg geedkaas magaashay howlwadaag guwaanin maybwa maadada laku suubiyow dawada malaariyada maybanal ha ku saaray jiridka geed hataba sheeg geedkaas magaashay
bartaya jire boog karkanka gargalko beeg mal fadayo ho wal barki baje lagalko
hallow howlwadaag allo radio whatsapp jawaabta
bismillah suaala jawaabtiyo busudeyimay baa nagadaase insha allah sinjona kana marlamaas marlamaas oo nakanaga may nagadaase sinjona sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii biolojiga haytii ee la weydiiyey tartamayaalka xaafadda howlwadaag b jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas to sax ew walina jawaabtii ee ta sinjona lama dhibacood iyo helan xaafadda howlwadaag b
hoy wadaag walee aw calanka calanka waa sidataan ahey a laba dhibcood waweene hal waxaa idinku dhiibaa daadiyaha barnaamijka master xusne halkan waxaa idinku dhiibaa nanka jeceelka wareeri meel ukubaha waaye waa cabdullaahi ibnu ali jeceelow okay tartan wanaagsan Hello, jabow waana jabaa salaamo.
aasaar ma loo jabaaye intii jiiradoodii iyo joogti waa ka waay aalin la aalin aalin la aalin ya idin gaari ya idin gaari hallow salaamey Hello, radio whatsapp su-aali lamaad oo biology aan diyaar garooba walibaan dhiyaasee sidatan sheeg meeliya raashinku helaase dhirmaanyada labka eh sheeg meeliya cunto ama raashinku helaase dhirmaanyada labka eh sheeg meeliya raashin ama cunto ku helaas dhirmaanyada labka eh
bartaya jire boog karkanka gargalku galal barki baje lagalko beeg mal fadayo ho wal barki baje lagalko
hallow salaamey
Hello, radio whatsapp jawaabta
لا والله كنت من كلامي أبص على الجاكيز تجيني إن شاء الله ما يبنى ناسه وزن
kanag jawaabta
أو أنا كنا ما يبنى ناسه وزن
sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii haytii su-aal biology ee waana la weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii oo ku biyeen su-aalaas to sax an hayno hallow halwadaag
allo radio whatsapp jawaabta bismillah suaala jawaabtiyo busudeyimay baa nagadaase nicta flower kanag nicta flower sax iyo qalad guddiga
su-aalii markaasi oo isku lahaayeen xaafadda salaamey ee gorod waayeen waliba lan wareejiyey hulwadaag b jawaabtii oo ku biyeen hulwadaag b to sax an hayno
waar waa laa ilaaha illallah tan haato ana baybili u warsay dhirmaanyo meelyadu nafaqo ku helaasa lehmaa garbo lugaa goortun idhigaa dhulkun ilaahay amarshii suugshabu saraf sarafla janta ku saase deenkun deenkun imeeluha koraas madiyaad waa aantanta ku sarfadaasa ku dib guuraasa baha haasi timadii haddana maybal liyaabay markii mugdi ata markii ku dherad takalahan weerdhadaas mar dhiigdinay dhigayta ma anika jar iila jiida waa iila jiida yalata maana inti lako bogdiba meydha maraha iila jiida madu dhilmaanyo meel ku yaad arsaa ku helaas inta lakuwaaysany ee qiyaas ahaan markii adag qiyaasta halkii hami meega dhilmaayka ah mas ah walaahi halka hamiin mayba i ahamasa hatuma i todoba laka dhowi sida maynagadaan konton i dhooro dhilmaanyay aamas maxaan kale kumnaa i ama faday dabka ku kufokodahay i uunsugo i walaa fedis aan shishodow
عليه
كم شرعي هاي تمدي أو إنه إنه أقدر يرين جكان haweenkii daarada adeen haweenka kii أو daarada بريمان فوق مدين يرين مفروقنا يرين haweenka kii daarada adeen
ما إيابا حالة دي وصاص هاي تمتو أنا وين معاينب مديها وربا ها ma inka doranay madii baawarkun gediyan ima ged imal gediyo kumalanani maynoo ka jari reedo baawri gedi maynoo ka jar lanke gedi ma weydiisato maay war ma ka dhamana
ana ma iska haysan horta
idaaleyt oo hadday Wadan ni shalba galb ani lanko ma iska haysan idaaleyt oo jidkaa kadaya tuna yaran riyadu anina ma idaaley
jaakole
Okay. Wajarahe furhuga bali fayta wargiye jarahe duuga ho barti ado o o lilig beer. Boy boy ko tawajal. Ma hoy kudiyo bal bal amboy amaliyat. Kor kwas. Ha.
ilmaanyada dhanka hunguri ku helaasa Ilmaano thotliyo kabo banta. Kabo.
may lanka sheegi kaawo mayka dheegay maay Ayo kasawai.
su-aalaasay jawaabtay ee guddiga
waayahay su-aalii biolojiga haytii ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee gurduwayan weliba lan wareejiyey tartamyaalka xaafadda horwadaag biisaas oo kaliyan maku faa'iidaysan su-aalaas oo haytay sheeg meeli iyo raashiinka ku helaasa dhilmaanyada labka eh jawaabtamay bayanagadaase dheecaanka dhiigga geedo sabalatis mar lamaad yakanage jawaabtamay banadaase dheecaanka dhiigga geedo sabalatis
hallow holwadaag
hallo raadiyo warxmad
su-aalii koowaad oo taariikhee dhiga anfuro walibaan dhiyaase sida tan sheeg tirada dalalka ku mid nagday jimciyadda qurmo ku dhexayta sanadka markii ushaay kun sagaal boqol afartan iyo shan sheeg holwadaag tirada dalalka ku mid nagday jimciyadda qurmo ku dhexayta ama qaramada midoobay sanadka markii ushaay kun sagaal boqol afartan iyo shan sheeg tirada dalalka ku mid nagday qaramada midoobay sanadka markii uu sahay kun sagaal boqol afartan iyo shan
bartayaa jire buuga tartanka garkaa kubo beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaa la
hallow halwadaag hallo raadiyo warxmad jawaabta bismillahi su'aalo jawaabtiyo bisideynayda nagadaasa insha allah konton dowladeed kanag konton dowladeed sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii taariikhda hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda holwadaag b waana hayti sheeg tirada dalalka kumidnagdi qaramada midoobay sanadka markii uu sahaayay kun sagaal boqol afartan iyo shantii jawaabti iyo ku biyeen su-aalaastoo sax ew welina iyo haayana dowlado konton dowladood lama dhibcood iyo heleen xaafadda holwadaag b والمساج اوكا دوب يا اهي بوستيو فول با كوايت دلها تبو كوك روراي هدعس بعدين هاي كده لما نبعد ويجي رور كوري بوسمي اهي لما نبعد حلو هاي نقولي بقى مكمبل الميديكال سنتر فارماسيا ودكتور هاشم مثل وهاي نقولي بقى مامورها بارسا مع محمد معلم كبتر اوكي بص هلك عيا hallow salaabe hallo raadiyo warta su-aali lamaad oo taariikhan diyaar garooba welibaan dhiyaase sida tan sheeg tirada dalalka ku mid nagdi qaramada midoobay sanadka markii uu sahay kun sagaal boqol siyeetan iyo sagaal sheeg tirada dalalka ku mid nagdi qaramada midoobay sanadka markii uu sahay kun sagaal boqol siyeetan iyo sagaal salaami sheega tirada dalalka kumid nagdi qaramada midoobay sanadka markii uu sahay kun sagaal boqol siyeetan iyo sagaal
bartayaa jire buuga tartanka garkaa kubo beeg mal fadaayo hoo wal barki bajeecadaa la
hallow salaami
hallo raadiyo warta jawaabta
bismillah anoo tartamaya silaamaye hobta la jaabtay sideen insha allah mayban hadaase fifty one kontoycom kanag jawaabta
fifty one ama kontoyco counties sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaamey ee waan haytay su-aal taariikh ah jawaabtii uu ku bixin su-aalaas to sax nhayno halow holwadaag halo radio warta jawaabta bismillah su'aalaha siyaasiyo degmay banagadaasa insha allah boqol iyo shan iyo shan dawlad kanag boqol iyo shan iyo shan dawlad
kanag
boqol iyo shan iyo shan dawlad sax iyo qalad guddiga waayahay su-aalii taariikhda haytii ee lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda salaamey ee gorodwaayan weliba lan wareejiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag b sheeg tirada dalalka ku midnagdi qaramada midoobay sanadka markii uu sahay kun sagaal boqol siyeetun iyo sagaalkii sanadka jawaabtii ugu biyeen su-aalaas xaafadda holwadaag b too sax ee uu walinayeetaa boqol siyeetun iyo shan dowladood haldhibcood oo faa'iide ah dhibcooda والوظائف لور دور بوسمي في كلاس الفروض نص اهي هتبقى عود اوين اه واي باسين قديمي واي باسين لقايه اه برحد بورد معه يا مش عاني ممتاز برناك كقاتا هدى هدى هدى ان شاء الله abwaana wala kuwarsa usulanka ala korantahayo waaka uu ka joog ismadheegahayo dhibco laman dhiibahayo male ya hanuun baa walaalaha dooriya gurguraay ya in badan baa diiqaa nabad ku weeri in badan baa diiqaaga nabad ku weeri ala koranto maanta dhuug baa kuga yeeri dhuug lama madoole waashay baryay sun uga
halow holwadaag halo radio warta su-aali koowaad oo xisaabe dhiga anfuroliban dhiyaasee sida tan meega qaab yalan habeey kora xarfo ereyga injineering mar labaad meega qaab yalan habeey kora xarfo ereyga injineering mar saddexaad holwadaag meega qaab yalan habeey kora xarfo ereyga injineering
bartangaa jire buuga tartanka garkaa ku gallaalko beeg malfadaayo hoo wal barki bajeedagaalko
halow holwadaag
halo radio warta jawaabta
nagadaase soddon iyo sagaal milyan sagaal boqol toman ili kun iyo sideed boqol
kanag
soddon iyo sagaal milyan sagaal boqol toman ili kun iyo sideed boqol sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii xisaabta haytii ee lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag b jawaabtii ku bixin su-aalaas too sax nhaynu halow salaame
halo radio warta jawaabta
bismillaah unooya xaafida salaamey iyo bisaaladaasiyadasdeen waliba nagadaase afartan milyan miili kanag
afar bismillaah suaalasiyadasdeen waliba nagadaase saddex boqol saddex boqol sagaal iyo sagaal miili sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag gordawaayan waa holwadaag b weliba lan wareejiyey salaamey ee salaamey ee iyaana maku faa'iidaysan
mar haddii lamada xaafadood ka suwaayeen cabdulaahi
su-aalii xisaabtaha iti ee lu weydiiyey tartamayaalka xaafadda holwadaag b ku jawaab waayeen salaamey eena maku faa'iidaysan su-aalaas jawaabtii miba nagdaase lama boqol toddobaatan iyo toddoba kun iyo lama boqol mar lamaad yaka nage jawaabtumayba waa lama boqol toddobaatan iyo toddoba kun iyo lama boqol
su-aalaha daraarta waliba iskulaha salaamay halow salaamay halow salaamay
halo radio warta
su-aali labaad oo xisaab ee dhiga anfura meega qaab iyo shan lan oo biyo ku dhaansada koran shan tuba haddii tubadiiba laku dhaansado koro hal mar bes ah su-aale xisaabu salaamiya iskule wali bandhiyaase sida tan meega qaab yo shanglang ama shangning oo biyo aan ku dhaan sida koran shan tuba haddii tubadiiba laku dhaan sida kora hal mar bis eh mar saddexaad su-aale xisaabu meega qaab yo shanglang oo biyo aan ku dhaan sida koran shan tuba haddii tubadiiba hal la dhaansado kora hal mar bes eh
bartayaa jire buuga tartankeego been malfadaayo hoo wal barki bajeeligaala
halow salaamey
الو راديو رسام jawaabta
بسم الله سؤال الجواب دنس بين ميبا والله تنقاب kanag
والله تنقاب guddiga
su-aale xisaabta hayti ee la weydiiyey tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii uu ku biyeen su-aalaastoo sax ee uu walinaya nagadaasa boqol iyo labaatan qaab lama dhibcood salaamey ee
ma alkohol adlema dono haba unuba kindo ayne jeceelo na ndo ayne day
jeceelo unuba kindo ayne adwa dhalmaanya minki dhigaas salaamay lama dhibcooda horta la siiy yaa lakooytan waana siin wada kowdhe wilow shay ko meus lama dhibood badata
abwan asurala mini dhig huudheesiya
hodhimays yawmay balajeeyay baydhawa international university b i u an jaamacadda casriga ee aqoonta ee dhansarayto laku daba dhiyi b i u university dhika laakiin yiifatan hin jirteen walla ma dhigay tan siisiin daal
halow hal wadaag halo radio warsan su-aale koowaad oo diini ee dhega anfura wali bandhiyaase sida tan sheeg qof use oo salaadka jara salaadka waajibti sheeg qof use oo salaadka jara salaadka waajibti holwadaag sheeg qof use oo salaadka jara salaadka waajibti
bartayaa jire buuga tartankeego been malfadaayo hoo wal barki bajeeligaala
halow hal wadaag halo radio warsan jawaabta bismillah suaalo jawaabtiyo bismillah banagdaase lan taangaaran hayno oo salaado dhasiye sawar galay
kanag
lan taangaaran hordhaan hayno oo salaado dhasiye sawar galay sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalii la weydiiyey tartamyaalka xaafadda holwadaag b waana hayta su-aal diini ah jawaabtii uu ku biyeen su-aalaastoo sax ee uu lama dhibacood xaafadda holwadaag b
والملاك علمك ما يكوغا اهي اه كاس واي لما نبعود انت قال جينا مركبات درجانك يا هل وهاي كل لي اقاس ما هذه ورثه واحد لا شاف شعب كان قال وهاي كل لي ها يوسف شاف شعب لو يقانو بوفيه
halow salaame
الو وردن su-aaleenka damboyti ee tartanka uu ka waana nagadaas su-aale tumi afaraad dhiga anfura wali bandhiyaase sadatan shanta salaadood meega ka jarta allaahu akbar salaamey shanta salaadood meega ka jarta allaahu akbar mar saddexaad su-aaleenka damboyti tartanka uu ka waana nagadaasa su-aali tumi afaraad dhiniga kalena ee su-aali labaad oo diini ah shanta salaadood meega ka jarta allaahu akbar
bartayaa jire buuga tartankeego wal barki bajeeligaala
halow salaame
الو راديو ورسن mhm, jawaabta بسم الله oo suaal jawaabtiyo orangal insha allah may banadaate boqol ilaa ma
kanag
boqol ilaa ma takbir sax iyo qalad guddiga
waayahay su-aalila weydii tartamyaalka xaafadda salaamey ee jawaabtii ku biyeen su-aalaas too sax anhayno halwadaag
hadow raadiyo warsan jawaabta
ilaa dagaalaate sagaalan iyo afar kanad
sagaalan iyo afar sax iyo qalad guddiga
su-aalila weydii tartamyaalka xaafadda salaamey ee gorodwaayan weliba lan wareejiyey xaafadda holwadaag b holwadaag b jawaabtay ku biyeen su-aalaas too sax ewo walina iyo helena hal dhibcood oo faa'iide
arjabu waa la jabaa aasaan ma loo jabaa intii jiiradooda ahaa joogta waa ka waay reer siimow sanadka ansuuq sideed kun waay maxaa haysatiin ee suuqa geesanid yaa ahey hala sabra hala sabrara yaa ninba tookadisile waaye laba dhibcood weyn ahey faa'iidalay miya waa dhere waaye waa dhergi looryaalka waa bixsameen bedoodkale waaye hal dhibcood xataa haddii xataa aan idinku darin حتى أسئلة نسينا حتى دربة ور أسئلة أوقو دربة وهم قال أيو أنا أقول ذلك
حسن أدم إلى تفارة وما يشتكذات أبا ويرو يشتكذات ما يشتكذات إلى أنهم شن تصر الله أكبر تيو بس كتري هاي stuudiya dhow meelanka tukadaayis inta jawaabta su-aalla ku maganaay إذا وير بتري هاي بيكي وردم إلى بير تضواتنا كجرتيري yeelowna tomonkii جئلو تمو بيجي سلاسو أمهن دراي ولا إقلة أو أم انقدرنا إقلة نوع macnaha salaas waa أمهن درمل تواصل مرمر ما قدرنا نوع هو سأتنا هان سلاسو ولا كذا سالة فرق كويبة أبوان
ما حسابتي هذا أنا بقول أنا فكرة تكذا عبد الله تم ولا تم إرهام ما سلاسو سلاسو هاكو بلاوي نو تميكو هاي تيجدا سلاسو هاكو بلاوي سلاسو هاكو بلاوي ريد مهر مامي ما دليه رضاي لهر مامي
anii masaaliisiiyada انت هانكل انت كوشان دي سالي افر با رندا تكون وان وي صاحبها afarta kala xaafado Ah, xaafado af- wala ii haya sheegas يا سنة لا أما كتره afarta afar- afarta kala madadasi xisaabasi oga darsadeen ما أنا لما ركع أو الظهور ما دلت كذا لما ركع أو آه، أسر آه، إيش ما دلت كذا لما ركع أو آه، ملا لما خرج ما دلت كذا اللي تاسا كتره أو ملا sunada ka darsadeen إيوه نعم على وترش ها بقول إيكو أنا كذا ها إيوه أنا لما أو صلاة اللحية شنك صلاة اللحية اللي تكون أي مدلها راي أنا اللحية كتره ولا أنا ولا ما هرب يا استخارة إيه، أما ولا أنا ولا ما هنشر بنام ولا ما تراوي تهجد أما كنت ضمن ولا أنا بدها سكتوري هذين شان لا أرتي أشكر على abwaan Eh, Abaan.
guddiga ku sugaana eh, natiijada eh, maadaama su-aalo meelo ka dhammaadeen oo ka eh, ilaa xilligaas eh, jaakole iyo cali iyo weerow siye Eh, laakiin weerow abaan weerow tamaykoo ka dhegan
أنت ما يبغى هاني أولا كم ذي أو شنك أو آه، جينجد مس طف مس الشيد وح وح ولا يا كرف كرف سيان هانو ديك إيه وهاكو بهان دغرو فلو هان نقد هاني لسوق ديجي أيوه مدن مسؤولية لسي ويلي سعادة بيرتا داكتوي مسؤولة جينجد دي إسارتي سوالي ها سعادة هو بيرتا كو داكت أنقب ساسا مسؤولة جينجد دي هو المسؤولة مانا مطلال مانا مطلال nang baalay weydi lan baalay mara ho lan lay baalay marana nad adi dhagartay arafadari dubuud meeli dhan aya ku dhawaada ariikayli ha ku dhawaay meeli adna natiijada la kusugaama duujeeda lankan inuu deera dhalday
ano hinduraay lankan ana horta oo ka tartamo Diisha fooxaangan nagaday fadheedo fooxaangan nagaday kastoo niidika farxaangan nagaday haddana walaa niijibo haangan nagaday haan sawso run run baan nagatay haan haanga nagatay meelhe sidaada adadooga dhammaystiro mada hore tartamo fudo haangan nagaday haddana kusuka fadheedo haangan nagaday haddana walaayar maarne faraxo haangan nagaday haddana walaayar niijibo haangan nagaday kastoo walaa olol- ololku ugu haangan nagaday walaayar karsuuku hunduro haangan nagaday ada bacdabeek fadaas boorgaalaga weelay anihay waayahay eh, haanga nagatay meelhe su-aal jawaabo dhiibo haanga nagatay walaa dan haanglay nagadaasay Ha, ha.
ay biikii shubaay suga darto haanta tii biyo laka shubaay baan kasaano duugarta keen bilaaway mada hore keeri muddo hore tartamo furo haanga nagaday haddana walaa kursiga fadhiyo haanga nagaday Haanga niid niida ka faro haanga nagaday niida ka faro haanga nagaday haddana walaayara niijo haanga nagaday kastoo kursiga ku hundurumo haanga nagaday ninkaa roori lagama daba gutum hamalna ka gadhi ha jaakulabko walaayara kursiga ku hundurumo haanga nagaday hadda bacda aajiso haanga nagaday bacda boorgaalaga wiri anahay hadda korontanimada hangnaga tahay mas-uuli haanga eta ma hadda korontane koy
way hay-ada mahadsanyiin abwanweerow iyo cali koronto iyo jaako leh guddiga xuseen asiyanos ee natiijada uu ka lamada xaafadood anka dhawaaqa xaafadoogaas uu ka shalhaayeen holwadaag iyo salaami
bismillaahi raxmaani raxiim xusni eedan mahadsanta aday dhammaan wariyaalkan iyo kalsoon idaacadda radio warsan iyo dhammaan dhegaystayaalka idaacadda ka taxan barnaamijka tartan aqooneedka bilo barakeysan ee ramadaan Eh, oo ka kan eh, maymiiskii mikrofoonka idaacadda radio warsanka loo lamaayay miska tartamayay lama xaafadood oo shal ah salaamey a iyo tartamyaalka xaafadda howlwadaag b inkastoo hays eh, tartanka oo ka tartan fiinaalahanka bahaase kooxdii badiida oo yeela tartamo doonta oo dambo bilaahay er eh, kooxdii xalay habati ee berdaale b eh, natiijooyinka haddii aanan sii gudagalo xusni meybwa oo ka tartamayaalka xaafadda salaamey ee maxag aan lahayna inila weydiiye ilaa iyo todoba su-aalood meeliyo si sax aan ku jawaabeen hal su-aal ku mid ah su-aalogii todobada hayan oo yoola weydiiye taasoona hayti su-aalo lihaad oo aan dhikamaasi su-aal xisaab ah ooyo kula kooyan lama dhibcod wal faa'iidaysi hab yaraatay oo ka salaamay ee yaa ku hadli tartanka ma leh ee tartamyaalka xaafadda howlwadaag b yoona saas oo kale maxag aan lahayana inila weydiiye todoba su-aalood meeliyo si sax aan ku jawaabin todobadii su-aalood luwarsadii afar su-aalood ku mid ah ooyo kula koomin lamlam dhibcood toobaliska dar natiijadii oo nagadaas siyad dhibcood saas oo kale tartamayaalka xaafadda howlwadaag b mayba faa'iidaysi hahaan martay lama su-aalood ku mid ah waa si sax aan ku faa'iidaysadaan lamadaas sayti mayna ka helana lama dhibcood guud ahaan dhibcooyinka tartamayaalka xaafadda howlwadaag b oo ka markeliska dardara siyad su-aalood ooyo si nadiifa kala kooyan siyad dhibcood oo si nadiifa kala kooyan io lama faa'iidaysi ah dhibcooyinka guud ahaan la kooyan tartamayaalka xaafadda howlwadaag b oo ka maybwa toban dhibcood mayna guulisaas ka ratay oo eh, tartankii eh, ramadaanka oo kaa ka baxay oo faynaalahan gudubay tartamayaalka xaafadda howlwadaag b oo uu dambana iska argi doona hoob ilaahay ar iyo iyo tartamyaalkii xalay habadyan ee berdaala b jecel waay iidaa mahadsanta xuseen eh, sida xuseen sheegayo muxudiin iyo weliba eh, dadkana dhugunsadahayay tartankii uu ka eh, samafeynala ahaay ee eh, dheeleen ama tartameen xaafado salaamey e iyo weliba xaafadda holwadaag b weliba markaas eh, gudubtay waana faynalaha oo xalay iska xaadireedii eh, xaafadda berdaale b dhinijiya markaas iyana waxaan la batay xaafadda holwadaag b waana hamiin dambe faynalaha tartankii muddada bilan ee barakeysan ramadaan hanindareeri ee final jey ama kama dambeysiyay iyo dhiiri doonaana lamada xaafadood shal ee bardaale b iyo xaafadda hulwadaag b bardaale b haddii aan isan xasuusiya hamiinkii xalay hayti weliba markaas iyo reebtay lama xaafadood oo markaas shal haayeen xaafadda salaamey b iyo weliba xaafadda wadajir b waana saas iyo anka gudubkii faynalaha uu ka wadajir waa xaafadda holwadaag b mayan dhiniye ee reebtay oo weliba iyo faynalahan ka gudubtay xaafadda salaamey ee waana hamiin dambe faynalaha lamadaas dheeli doonaan isdiyaariyeen hamiin dambe ciyaar ama tartan kulul oo iyo koobka ka shal qaadayaan lamada xaafadood bardaale b iyo holwadaag b insha allah
gutaan barnaamijkii tartanka raadiyaha ayaan tahay gabagabeeyaan anuu xuseen sanadaresaay cabdulaahi jecelo ila daadihay farsamo yaqaanka inta badan barnaamijka galanweyn ku jeysayna aan mahadnagaana maxamed xuseen faleer b k saas oo kale weliba aan mahadnagaana jaamacadda b i u oo dhiniga su-aalo noo kala qayb galaasi garab walaal iyo warsana barnaamijka taabageliyaayeen saas oo kale weliba aan mahadnagaana shirkadda isgaarsiinta hormuud oo dhiniga taleefanada noo saacidaasi intaa miindan barnaamijkan lamida oon kulmaana dhammaan bahda warsan mebasin wakhtabaayano hundur ma caafimaad leh